بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الثالث قسمه سدحات ومن أقسام التحمل تعامل كقسم تيسي كامل على إجازة وإجازة إجازة واي ijaazadu waxay leedahay tacriif ay leedahay arkaan ay leedahay waxay leedahay tacriif ay leedahay arkaan way leedahay dhammaantoodina waa qoraya ama siyuuti gadaal munaawarada qismiga afraad boggeedii ama bashaasi qeybta ayaa ku qoraya alqism araabic almunaawara mujida المناولة ايش الغرة فإذا تعريف الإجازة اصطلاحا وأركانها waxay leedahay inta ijaazada tacriif ay leedahay istilaax ahaan waxay leedahay arkaan ay leedahay wuxuu leeyahay qaala shaykhuna alimaam shumunni shumunni maxaa day shumunnigan muxuu yahay weligaa ma maqshay hay xageega nagu soo maray muxuuna xaalkiis yahay kitaabkiis muxuu yahay ha nazaha ha sharhi ee ku gobyay aabaha ma ku gobyay oo weli wiilka ma sharaxay mase wiilka ku gobyay aabaha sharaxay ها بالعكس هو ها بالعكس احسنت ماشي كسو مرني هو ليه الإجازة في الاصطلاح إذن واي إذن الصيود الشيخيسي شمني شيخيس وسامة شمني وشيخيس الإجازة إجازة في الاصطلاح إذن في الرواية تعريف كذا هواي وإذن oo laisku idmaayo fi riwaayati riwaayada dhexdeeda laisku idmaayo werintu waay lafdan xag lafd ahaan laiskugu wariyo oo mase khatan qoraal ahaan yufiid wuxuu faa'iideynaya alikhbaar ka waran ila aljimaaliyi jimaal loo nisbeeyo curfan caada ahaan wa annaha arkaan arkaanuhaa dhe arkaanteedini arbaca waay ijaazada arkaanteeda meg waay afar waay almujiiz walmujaazu lahu walmujaazu bihi واللفظ الإجازة المجيز يا وان الشيخ وان المجاز لونه أرضي والمجاز بينه كتابك ومسجزك وحيابه رسكو إدمائي يروايدي واللفظ الإجازتنا أجزتك يوحي لمتك الصيغة دي وان أفرت أصيل هذا هذا مركز أصل الصعب أجزتك هذا نغشو يا وان مجيزك وان كأنا جاز له البخارينا البخارينا يا جاز بها أجزت كنا وقت إذن لفظك يا صحيح هي ساس الصعود مرك القسم الثالث قسم السدحات الإجازة إجازة واي وإذن واي وهي إجازتنا الضربان ضرب نوع يالا واي جمع ضرب اضرب نوع يالا واي علمada qaar waxay gaarsiinayaan sagaal laakiin imaam nawawi wuxuu sheegay meeshani toddoba bis asagoo ku raacayo insha allah toddoba waay wahiya adrubun waa noocyaalo ijaazada al awalu nooca koowaad darbigii koowaad an yujiiza waa inuu idmo yaa waay mujiizkii soo ma mucayanan mid dhacyimay oo ah ardaygii limucayanin mid dhacyimay u ijaazeeyey oo ah kitaabkii waay saas ugo an yujiiza mujiizkii inuu idmo waay mucayanan mujaazu lahugii limucayanin mujaazu bihi soo ma inuu idmo muxuu odhanayaa kaajaztuka albukhaariya kaajaztuka waxaan ku idmayniyahow albukhaariya bukhaari waay bukhaari naftirkiisa maa loola jeeda meshaan sahih albukhaari waay min baabi xadmi xadfi almudaaf kitaabkii waay marka dib wuxuu noqday bukhaari marki la yihahdo kitaabkan waa lagu idlaaqi karaa saxiix albukhaari lakin sax albukhaariya saxiix albukhaari bukhaari saxiixiisa ayaan ku idmeeyey inaad iga wariiso weri waay saacaddan waa idban tahay waa fasaxan tahay waay ijaazada waa tani waa min waxaa waay ahlulxadiidka dhexdooda ku banaan waay laakiin waa midda suufiyaasha iyo he kooxdoodii isku dhiibdhiibayaan maaha taasi awamase ma ishtamalat awamase maa kii ama ti ayaan ku ijaazeeyey ishtamalat kulansanayso caleyhi maaga dushiisii fahrasati fahrasaday waay ishtamalat fahrasati fahrasada maxay tahay jumlat alciraab faacilki oo amase ma ishtamalad wixii shamliisatay oo kulmiday calayhi maaga dushiisii fahrisati fahrasaday waay fahrasaday waxaa la jeedaa majmuucadaydu wax allaala wixii marwiyaadkii oo aan iska lahaa oo dhan ayaa laga wadaa sayudiin hoos waa sheegaya fahrisati ay jumlata cadadi marwiyaati waay wixii aan wariyey oo dhan tiradoodii oo dhan hal meel iskugu urursanaayeen ayaan ku fasaxay oo ku edmay inaad wariisid waay fahrisada hadda lakin waxaa laga yaana kutubta aakhirkood warqadda meesha warqadaha u dambeeyo baab kasto mawduuc kasto masri kasto meeshii laga hadlayo marjicu kusoo siinayo kitaabka gudihiisii aakhirka soo ma fahrisata soo yaqaan aw ma ishtamalad wixii shamlisatay calayhi maaga dushiisii farisati fahrisidaydii shamlisatay ayaan ku ijaazeeyey inuu dhaha oo kale waybe idan waa mucayan limucayan way alijaaza he min mucayan limucayan soo ma mad hore waa taas alijaazatu he min mucayan limucayan taas waay idan ninkii waa la sheegay adigaa la dhahay waan ku ijaazay adiga kitaabkiina waa la sheegay idan antaasiba waa waa la sheegay wax jahli ku jiro ma jirto wa haadaa kan noocan aclaa adrubihaa adrubi alijaaza ijaazadii noocyaalkeeda kan ugu sara waayo ijaazadaasoo almujaradati can ilmunaawalaati munaawalada xaggeeda laga qaawiyey oo munaawalo aan la soconin munaawalada waa noo imaan doontaa idan nooca afraad ee nooga imaan doonta wa haadaa kan aclaa adrubihaa ijaazadii noocyaalkeeda midku ugu saro waaye taasoo almujaradati oo laga dhartiray laga qaawiyay can ilmunaawalati munaawalada xaggeeda way qaadashadii way waasaxiixu sida saxiixiga ah alladii kaasoo qaala aljumhuuru jumhuur ay dhahday hu ladiige min aqawaa'ifi way waasaxiixu midka saxiiga ah alladii saxiigaasoo qaala ay yidhaahdeen hu ladiiga aljumhuuru jumhuurta ay yidhaahdeen oo min adawaa'ifi ah jumhuurta kooxooyinka min adawaa'if markii la yidhahdo maxaa soo galaya saddex kooxood kow aladiid alfiqi alusul way inta bay soo galayaan min dawaaif waxay dhaheen oo wastaqara ku sugnaaday caleyhi ladiiga dushiisii alcamalu camalku ku sugnaaday e jawaazu riwaayati riwaayada banaanashadeedi way iyo walcamalu ku camal fal way biha biriwaayati lagu camal falo ama walcamali wa jawaazu camali way camal banaanashadiisi way biha biriwaayati ama biha bilijaaza ijaazada lagu camal falo inay banaan tahay waaye markii dambeysay ay sugnaatay riwaayada ijaazada in wax lagu uriyo way sugun tahay in lagu camal falana way sugun tahay laakiin way kala saraysaa tan hadda soo dhaafna ee ugu sare tan he ee ugu sare waayo idan naftirkeeda laakiin ma laisku waafaqsan yahay maya ijaaza lo marba wax laguma warinayo olama qaar qaban bataatanba waaba daciif min aqsaami daciif waayo riwaayatu ijaazati min aqsaam min aqsaami daciif ay qaban olamada qaar marnaba he wax laguma wariyo laakiin sida sawaabka ah waa lagu warinayaa qaar ka mid a qaarna ee laguma wariyo sida noo imaan doonto mar kastaba intii ku dhex jirro aan arki doono wa abdala waa tanba wa abdala way buriyeen ha ijaazadii ku camalfalkeedii weriinteeda jamaacatun jamaaca ayaa burisay jamaacadaasoo min adawaa'ifi daa'ifooyinkii ka mid ah haddana maxaa samlinaya haddana daa'ifooyinkaasi saddexdiiba saddexdiiba ahlwadiidkiiyo fiqhigiiyo iyo usuul dadkiisba idan waa lasu khilaafsan yahay wa huwa ibdaalkana ixda riwaayatayni laba riwaaya midoodii waayo can shaaficiyi laga wariyey imam shaafici wuu leeyahay laba riwaayo riwaaya wuxuu qabaa in la werinayo waa lagu camalfalayo riwaayana wuxuu qabaa ijaazada in aan la werinayn aana lagu camalfalaynin wa qaala bacdu daahiriyati daahirada qaar ka mida waxay dhaheen iyo mutaabiciihim daahirida ku raacay qaar ku raacay waxay dhaheen laa yumalu biha bilijaazati laguma camal falayo kal mursali oo kale waa la xadiitayn karaa waa la werin karaa laakiin laguma camal falo ay dhaheen sida mursalki oo kale mursal ma loo camal falaya maya muxuu ka mid ah min aqsaami daciif asagana ayadana waxay leeyihiin من أقسام ضعيفة كما تهي أي كما تهي وهذا كان باطل بول المصنف رحمة الله عليه إمام النووي وهذا قول كان إيه باطل واي قول كان باطل لما تيسي أما كان دمبي غارهان كان هو نفس الكيس ولا راجعسن إيه سيد راجعسن وا لا أكبر يا إلا إجازات روايات قار كميد أي قار قار كميد النوعيات إجازة يمكن مو يعني إمام دونتو لكن تنسى الصحة صواب كوا لو عمل فريا فما قال وبديد يعني in lagu camal falo waa bidco ilay ibn xasm wuxuu leeyahay innaha bidcatun hayru jaa'isin waa bidco ijaaza in wax lagu wariyo waa bidca hayru jaa'izatin mana banaano dhah mana he banaana ayib laakiin se raajahsan waa banaan tahay ilaa suurooyin gaar ah gadaalka imaan doona mooyaane الضرب الثاني نوع لبات نوع كود محيوها إجازة الإجازة من معين لمعين معين ijaazatu mucayanin limucayanin dhamas ijaazatu mucayanin limucayanin waay tanna waa ijaazatu mucayanin ligayri mucayanin waa marka aldarbu athani nooc labaad yujeezu huwa mujiiskii waa idmaya mucayanan mid mucayan ah ayuu u idmayaa ayr muayr mucayanan mid la cayimay ayuu idmayaa idan waay oo mucayana mid la cayimay loo idmaayo ayra hayrahu heyrkiisii looga idmay waay yujiizu yaa waay mujiizkii soo maa mucayanana mujaazu lahugii waay hayrahuna mujaazu bihi oo kitaabkii ah waay mar walba hadal waxaa kala soconaysaa tusaalaha ka ajaztuka ma jeeda mucayan waay midka hore waa la cayimay adiga waay laakiin e mujaazu bihigii mucayan ma aha غير معين واي غيره محل جدا غير المعين واي يجيز وإنه فصحه وإدمه مجيز كي معينا واي مثل عيمي غيره غير المعين معين غير كيسي وعيمه وإدمه واي مثل عيمي ايه مثل عيمي غير كيسي لو إدمه يا صدق عجزتكني وعنكو إدمي مسموعاتي وحيابه أني صوم مغلي أردن ينكو إدمي واي أجزتك أجزتك وعنكو إدمي مسموعاتي واي masmuucaadkaygii waxyaabah aan soo maqlay hee oo dhan ayaa kuu idmay inaad igu wariysid waay falkhilaafu khilaafko fiihi ay fii jawaasihi kan banaanaanshidiisii ah aqwaa ayaa xoog badan wa akharu ayaa ka badan min darbi alawali waay kii hore min alawali waay kii hore kana ka daran khilaafkiisii kii labadaba mucayan ahaayeen haddii khilaafkiisii taagnaa kii midkoodii khayru mucayan u yahay hee خلاف إذن كدرني واسك عدها معنا سداس الجدا فالخلاف خلاف فيه نوع عند هذه أقوى أياك حب بدن وأكثر أياك بدن من الأول واي والجمهور جمهورته ومن الطوائف طوائف تتحقق كهاتي جوزوا ويفسحين الروايات أي يفسحين وأوجبوا ويواجبين العمل بها بالروايات أبي بالإجازة إجازة يعني نوعنا فعمل فالكينا ويواجبين واجب ويدهن wayna fasaxeen in la wariyo maxay mareen qoladii hore hee tee meeshii maraysay oo kale ayay mareen waa banaanta ay leeyihiin waay jumhuur ayaa la yidhahdee jumhuur haddii meeshii dharay maxaa bahay hataa khayru jumhuur kale waxay qabaan ee lama aqbalayo khilaafkaada keedana aad ayuu u xoog badan yahay aad ayuu u xoog badan yahay waay idan naftarkeeda waa sax sida la yidhahday sawaabka waa sidaani sidaani waay ninka masmuucaadkiisii waa wax kooban wax kooban waay ee wax meel lagu og yahay wax la yaqaano waxay ka dhigan tahay kaanaka ayado kaanaha iyadoo mucayana ah ayay ka dhigan tahay dheheen sidaa daraaddeed waa la aqbalayaa waa la werinayaa waa lagu camal falayaa athaalithu nooc saddexaad yujiizu waa idmaya ama yujiizu an yujiiza waay waa inuu fasaxo sheekhi غayra mucayanin biwasfi lcumuumi buu dhahay ay yuji- yujiizu midka saddexaad darbiga saddexaad yujiizu waa idmaya ama yujiiza inuu idmo waay غayra mucayanin mucayan keyrkiisi waay mucayan keyrkiisi yaa waay غير معني غير معين محل هذا أركانته كيف وضع ركنه المجاز له سأسوي سأسوي يجيز وأود وأود ما غير معين معين غير كي سيود ما ومجاز له يا بوصف العموم وصف الجود أيا وإد ما يوه نن على العيمين أيوه هو إد ما يا هي وصف الجود أيوه إد ما يا say odhanayaa ka ajaztu lmuslimiina muslimiintii ayaa waxaan u edmay dhammaantoodii oo mase kulla axadin qof kasta ayaa waxaan u edmay ayaan u edmay dheh oo mase ahla zamani zamankay dadkiisaan u edmay saasuu dhahay wa fiihi khilaafan isla naftirkiisi waxaa ku sugan khilaaf waay khilaaf ayaa ayaa ku sugan waay ayib lilmutaakhiriina mutaahiriinta agtoodii khilaaf ayaa ku sugan wa fiihi noocan dhahdiisii khilaafun khilaafa ku sugan khilaafkaas oo lilmutaahiriina usugnaaday mutaahiriinta culimmada dembe muxuu yahay khilaafku waa kana fain qayadaha haddii fain qayada mujiiskii hadduu qayido haa ijaazadii biwasfin wasfa ku qayido wasfigaasoo xaasirin koobaayo fal fa aqrabu waa mid u dhawaasho badan waayo markaasi ila aljawaazi banaanasho imaamu nawowi wuxuu leeyahay fa in qayada mujiiskii hadduu qayido haa ijaazadii biwasfin wasfo sifo ku qayido wasfagaasoo haa xaasirin waay oo koobayo see u koobayaa hoos fiiribu wuxuu odhanayaa ka ajaztu dalabata alcilmi bibaladi kada aniga waxaan u edmey dalabadii oo cilmiga raadinaysay oo gaar ahaan joogaan beled hebel beled hee meeshaasi ku yaala ama waxaan u edmay kitaabkii buu dhahay ee dalabada ay joogto markaas ku dhahay wasfa gaara soo maha kullu daalibi maaha laakiin dalabada ay joogaan markaas ku qayiday soo maha wasfa saas ah haddii xaasira koob ay u yahay fa aqrabu sidoo u dhawaasho badan ila aljawaazi waay fa huwa kaasi fa aqrabu ay fa huwa kaasi aqrabu waay waa mid u dhawaasho badan ila aljawaazi banaanaansho waaye inay bannaan tahay ayaa u dhowdahay laakiin khalaafaa ka jira wa min almujawisiina waxaa ka mid ah qolada fasaxday in la weriyo dan lagu camal falo ogow hawaa la werina in la weriyo waa bannaan tahay markii la yihahdo markaas haddana haddii in la weri bannaan tahay maxaa ka dhalana haddii in lagu camal falo soo maa haddii kale werintiisa ma banaana naqonaysaa waay ومن المجوزين علماء بنيسي وحا كمدا القاضي ابو طيب كمدا والخطيب البغدادي كمدا وابو عبد الله بن منده يا كمدا وابن عتاب يا كمدا وي وابن عتاب يا كمدا والحافظ ابو والحافظ كمدا ابو العلاء يا واخرون قال كلا dadkaasi dhammaan waxay leeyihiin hee way bannaan tahay al lilcaamati almutlaqa ijaazada alcaam almutlaqa ah waa bannaan tahay leeyihiin qaarkood waay laakiin imaamu nawawi wuxuu ku qayiday biwasfin xaasirin soo maa biwasfin xaasirin in lagu qayido fiican marka sida imaamu nawawi ku qayiday in lagu qayido ayaa fiican biwasfin xaasirin waay kooban keligood ma aha culmo farac badan ayaa saasii la qabto hoos suyuudiga kasoo naqlinaya fiiri qaala sheekhu sheekhi wuxuu dhahay عندك شيخي عندك من الصلاة قال الشيخ شيخي وعداي ابن الصلاح walam nasmac ma aanu maqlin can axadin qof axadkaasoo yuqtadaa bihi bilahadi axadka lagu daynaayo alriwaayata wariin kama maqlin bi haadihi ijaazadan waxaa ku wariyey oo tan ah dambe hadda ku dhex jirna waay caamka walam nasmac ma aanu maqlin can axadin qof xaggiisii yuqtadaa bihi lagu daysanaayo alriwaayata wariin kama aanu maqlin bihadihi tan wax lagu warinaayo ayuu leeyahay ibnu salah raxmatullahi caleyh muxuu rabaa asaga warkaas maxsaas u leeyahay warkiis maxaa laga fahma inuu diidin yahay soo ma mancinaayo waay inuu diidinayo mancinaayo ayaa laga fahmaya waay saasaa laga fahmaya waay wal qultu wuxuu leeyahay ibnu imaam nawowi qultu waxaan dhahay buu leeyahay anigu waxaan leeyahay aldaahiru sida daahirka a muuqato oo fiican min kalaami musaxixiha kii saxiixiyay kalaamkiisa xaggiisa ka muuqato jawaazu riwaayati biha werinteeda inuu banaan yahay waayo dadkii saxiix bay dhaheen hadda saxiix way markii la yidhaahdeen ha in la weriyo waa banaan tahay haddii marba saxiix ay tahay qultu waan leeyahay anigu aldaahiru sida daahirka ka muuqato min kalaami musaxixiha madka ijaazadaasii saxiixyalay kalaamkiisii ka muuqato jawaazu riwaayaati werinteeda inay banaan tahay way biha bilijaazati ijaazada wax lagu weriyo inay banaan tahay way wa haadaa kanna kanna werintaasiina ama banaanaashadaasiina dheh yaqtadi wuxuu keensanayaa sixatahaa way haddii marba in la weriyo banaan tahayna haddee waa ansaxday way waa he ansaxday way wa haadaa kan banaanaashadanana yaqtadi wuxuu keensanayaa sixatahaa sixata alijaaza ijaazadii banaanashadeedii way ee ansaxadeedii way wa ayu faa'idatin faa'idadee lahaa ijaazada u sugnaatay hayru riwaayati riwaayada keyrkeeda biha ijaazada waay faa'idada ku sugan ijaazada ugu sugan werinta iyada la werinaayo ee werin la-aanteeda waay haddii marba saxiix la yihahday waa la werin karaa haddina saxiix ma aha waa la werin karaa hadii la yihahdo haddina saxiix ma aha saa usoo qabanaysaa waay isma qabanaysa leeyahy wa ayu faa'idatin faa'idadee lahaa ijaazada u sugnaatay hayru riwaaya biha aan la werinaynin waay ijaazo oo aan la werinaynin faa-idee leedahay waay haddii waa la werin kara la yidhahday haddii la weriyo haddee waa saxiix haddii saxiix ay tahayna see looga taga waa la qaadanaa sidaas uu leeyahay muxuu diidan yahay ninka la yidhaahdo ibnu sala warkiisa kasoo horjeeda ayaa qolada diidan waayahay ibnu sala warkiisa la yeelayaa haddii qof weriyey oo lagu oo weriyey waa la werina dhahay aan ku daynano ma arkin uu leey ma aan maqlin uu leeyahay ee inay bannaan tahay ee inaan bannaanayn kama dhalanayso haddii qof lagu daysanaayo weriyey lama arkin la yidhaahday kama dhalanayso in saxiix ma aha la yidhahdo soo maa waa bannaan yahay iyo qof sameeyey ma laha waa laba kala masalo soo maa haddii qof qaaday weriyey aysan jirin hee qof sameeyey haddii aysan jirin inay ansaxaynin maa ka dhalanaysaa maya ayadoo saxiixa laga yaaba inay qofna hee aan sameynin qofna aan sameynin waa laga yaabaa idan imaam oo lagu daysanaayo samaynta isaga samayn waayay darteeda uma daciif noqonayso ee in la weri waayo kama dhalanayso waay ayadoo saxiix ah ayaa haddana qof la weriyey weriyey saas ku weriyey imaam lagu kala oo lagu daysanayo ah ma laha la dhihi karaa imaam lagu daysanayo saas ku weriyey ma laha ayaa la dhihi karaa ayadoo saxiix ay tahay haddana waana saas culimada saxiix way dhahayaan laakiin sida ibnu salaam sheegayna way tahaye imaam oo weyn oo lagu daysanayo oo ku camal faray oo sameeyeyna way yar tahay haddana ayadoo saas haddana culimad waxay dhahayaan waa saxiix waa saxiix alraabicu midka afaraad ijaazatun bimajhuulin aw lahu way ija marka taqdiira ku jira fiir taqdiiraad ayaa ku jira macnaha hee lagu fahmayo shaarixan waa keenaya alraabicu nooc afaraad hee ijaazaton waa ijaazid waay ijaazayn oo idin waay bimajhuulin aw lahu ee meesha taalo marka sharaxa fiiri marka ijaazaton waa ijaazo oo limucayanin u sugnaatay limucayanin yaa waay ijaazo lahu waay bimajhuulin loo ijaazaynayo oo ah majaazo bihi waay oo min kutubi isagaa sheega hoos majeeda taas waa mid aw lahuna aw amase ijaazatun ijaazo ijaazadaasoo bimucayanin u sugnaatay oo min yaa bimucayankaasi almujaaz bihi waa isaha aw ijaazatun ama ijaazo waay oo bimucayanin u sugnaatay mujaazo bihi ah lahu ay limajhuulin u sugnaatay oo ah mujaazo lahu waay ku wareerteen sharaxa waaba si fiican u qabanaya kasii raaca waay sidaasi waay idan maxaa waaye ijaazo oo loo ijaazoonaayo bimucayanin oo ah raawigii sheekha bimucayanin oo ah raawigii bimajhuulin oo ah kitaabkii aw lahuna ijaaza loo bimucayanin hee oo ah mijaazo bihi ha bihi lahu waa isku dhex qasaysaa midinka tan dambe maxaa waaye aw ijaazatun bimucayanin oo ah kitaabkii iska dhexdi doonta kitaabkii ha kitaabkii waaye lahu oo ah ardaygii waaye lahu oo ah kitaab ardaygii waaye lahu oo kitaab ardaygii waaye idan midka hore bimajhuulin yaa waaye kan meesha noo qoran yaa waaye bimajhuulin yaa waaye kitaabkii waaye lahu kan daman yaa waaye ardaygii waaye saas la soo marka waaye sidaas waaye sida ka ajaztuka kitaaba sunani oo kale waa kaas ka ajaztuka ni waxaan ku ijaazeeyey kitaaba sunani sunan kitaabkiisii ayaan ku ijaazeeyey inuu dhaho waayo wa huwa asagana mujiiskana wa huwa mujiiskina yarwii wa huwa walhaal huwa mujiiskana yarwii warinaayo kutuban kutub kala warinaayo fi sunani ah ku sugan sunan waa badan yahay soo maa sunan abi daawuud sunan nasaa sunan tirmidi sunan waa farax badan yihiin asaga marka wuxuu leeyahay waxaan ku ijaazeeyey kitaabu sunan asagana waxaa la ogyahay kitaabu sunan farac badan inuu warinaayo saas wa marka ajastuka maxay tahay ajastuka maxaa tahay kadaas mucayan soo ma kitaaba sunanna bimajhuul waayo maxaa masaa majhuul ku yahay hee sunankii kii yahay gaar ahaan sunan nisaa'i miya tirmidi miya kee waay lama yaqaano abi daawud miya lama oga waay kaasoo dhahay aw amase ajaaztu midka hore tusaalihiisi ijaazatun bimajhuulin keligeed way soo maha aw lahu noo laaban fiil aw ajaaztu an waan ijaaziyey limuxamed ibni khaalidin dimishqiy maxamed ibni khaalid dimishqi ayaan u ijaazeeyey maxay tahay ta marka ijaazatun لمعين مئة بمعين مئة ها مجهول واي ومجهول ومجهول واي واي marka wuxuu leeyahay ajastu waan idmay limuxamed ibn khaalid aldimashqi waan idmay wahunaaka meeshaasna hee jamaacatun jamaaca ku sugan ayaa ahaatay jamaadaasoo mushtarikuuna wadaagaan fi hada lismi xinoona marka majhuul miya majhuul waya idan shaksigii yaa majhuula marka hadda mujaazu lahugi yaa majuusa yaa majhuul ah kii horena muxuu ahaa yaa majhuul ahaa mujaazu bihigii waay sax saas hadduu yidhahdo fahiya baadilatun waay fahiya ijaazadaani baadilatun way ma ansaxayso faina jaaza mujiizkii hadduu idmo lijamaacatin jamaco jamacadaasoo musamayni musamayna lagu magacaabay filijaazati ijaaza dhexdeeda lagu loo magacaabay musamayna la magacaabay dheh filijaazati ijaaza dhexdeeda loo magacaabay oo mase kayriha ijaaza keyrkeeda lagu magacaabay hee haddii u jaazeeyo walam yacrif huwa asaga mujiizkiina aana garanaynin hom qoladaasi oo oo jamacada ah aan garanaynin biayaanihim ceen ahaantoodii hebel hebel uma garanayo walaa ansaabihim nasabadoodana aan garanaynin walaa cadadihim tiradoodana aan garanaynin walaa tasafuxihim basha rogrogodeedin aan ku garanayn waay basha warqada rogrogodeedin aan ku garanaynin waay oo warqadii ku qornaayeen ma saan uma fiirfiirin waay saan uma rogin saan uma rogin magaceedu waxaas ma fiirfiirinin waay waxay yihiin ma fiirinba warqada hadda ku qoran yihiin saan hal mar uma fiirin waay walaa tasafuxihim waay warqada hee rogrogodeediina aan ugu garanin waay qoladaas haddii is u ijaazeeye ee saxat ijaazatu waa ansaxaysaa maxay lamid tahay taas see ku ansaxaysaa ka samacihim waay ayaga maqlidoodii oo kale waay be minhu xaggiisii ka maqlaan fii majlisi majliskiisi dhexdiisii kaga maqlaan oo kale waay fii hadi fii hada kan dhexdiisii kaasoo alxaal waay xaalka ah lafdiga la fiirinaya kaasoo alxaal xaalka waay ayib haddii ardayda badan yihiin sheekh waxaa laga yaabaa ardayda qaar ka mid a inuu maqoodi yaqaano qaar kamid a dheh aan aqooninaa dhici karta qof allaal qofkii aniga e magacooda magaciis aan garanayo ayaan u ijaazeeyey qofkii kale magacoodii waxbal waxaa loo keenay qoladaani ijaazo siyaa la yidhahday qoladii ardaydaasi wax u akrinayay aa loo keenay magacyadoodii kulligood qaar waa garana qaar ma garanayo markaasa waxaa dhahay dadkaani wax ijaazo si kitaabka aad u akriday aad u akrisay ha ha u ijaazeya la yidhahday ha kaa wariyaane ha wariyaane asagoo marba aan yeerinin ayaa marka u ijaazeeyey ma ansaxaysaa ha maxay dhibay tahay asagoo meel fadhiyo arday faraha badan magayaad qaarkood magacyadoo garanay qaar aan garanayn wax u sheegaya lama tahay ma banaan tahay taas inay kusii wariyaan dadkaasi ha taas lama tahay wariyaysa taas waa ansaxaysa waay saasi waa ansaxaysa waay wama ajaztu liman yashaau fulanun way wama ajaztu waan u admay liman qof ayaan edmay u edmay yashaau fulanun hebel doonaayo qof alla qofki hebel doonaaya ayaan u edmay haddii yidhaahdo aw naxwi dalika naxwi haadaa dheh kan wixii la midka ah haddii saas yidhahdo fa fiihi waxaa ku sugan jahaalatun jahaale iyo wa tacliiquna ku sugan falaa daharu sada daahirnimo badan budlaanuhu kaas baatilnimadiisii waayo wa bihi budlaankaasina waxaa wa bihi bilbudlaani budlaankaasiina qadaca alqaadi qaadiga ayaa gooyey abutayib ashaafici ahaa wa saxaxahu ibnu lfaraa ibnu lfaraana alxambali waa saxiix yeelay wabnu camruusin almalikiyu asigana waa saxiix yeelay waa la isku khilaafay soo maa waxay u daliishanayaan qolada dambe waa fasax waa waa waa banaan tahay dhahayaan xadiidkii ku sugnaa bukhaari oo nebiga alayhi salatu salaam ghazwadii ghazwa mu'ta loo yaqaanay fa in qutila zaydun fa jaafarun rey soo maha fa in qutila jaafarun famnu rawaaxa taas waxay ka dhigan tahay marka ijaazo way soo maha arrinkaasi inuu dha dadkaasi hebel haddii dhinto hebel ayaa hooshii wadaaya hebel haddii dhinto la dilana hebel ayaa hooshii wadaaya nebiga alayhi salatu salam waa xiray wuxuu ku xiray tacliiq oo ku sugan atamiir callaqa ta'miira waxa waa tacliijiyey madaxtanimadii iyo mas-uulnimadii ay dhaheen sida marka sidaasi oo kale tacliiqaasi nebiga u sameeye oo kale ayaa tanna loo xujaysanaya oo ay lamid tahay waa bannaan tahay magacayaashaasi hebel iyo hebel haddii qaar ka mid a loo sheegay inta kalena waa soo galayaanay leeyihiin alaa kulli xaal waxaa ku sugan khilaaf waa khilaaf laakiin sida raajixsan hadday tii hadda soo marnay tafsiilkii ah waa bannaan tahay qoladaasi oo ardaydiisii ah oo magacayaashaas loo soo gudbiyey inuu ijaazo siiyo waa u bannaan tahay waay walow qaala haddii yidhaahdo kee waaye majiiskii ajaztu waan fasaxay liman qofkii liman liman shaaa alijaaza waay qof alaal qofki ijaazo raba ayaan u ijaazay haddii yidhaahdo fa huwa kaasi fa huwa qolkaasi fa huwa qolkaasi kaajaztu liman yashaau fulanun ayuu lamid yahay waay wa akharu ayaa lamid yahay fahuwa kaajaztu liman yashaau fulanun say ahayday saas ma banaan ma banaanayday bail ahayday soo ma bail waay wa akharu tan ayaa ka badanba jahaalatan xagga jahaalada waay jahaalada haggeeda tan baaba ka daran waay taasa lamid tahay ma ansaxayso ujeeda manaa walow qaal haddii yidhaahdo mujiiskii ajaztu waan fas waan waan ijaazeeyey liman qof yashaau riwaaya riwaaye weliin doonaayo canii haggayga haddii uu yidhaahdo fa awlaa tan waxay ku owladahay biljawaazi waay waa bannaan tahay buu dhahay markaas musanif raxmatullah caleyh liannahu tasriixun waaye liannahu qoolkaani tasriixun caddayn waaye caddaymo waaye bimuqtada alxaali xaalka sida kansanayo kansanayo ayaa ku caddahay maxaa dhahay haddee qofkii in aan iga weriyo uu rabo ayaan waa u ijaazay markii yidhaahdo haddii qofkii asaga u imaado inuu majliskiisi kasoo qibo wax ka barto qofkii allal qofkii rabo waa imaanaya soo maha haddii marka asaga in loo imaado waxa laga qaadanayay qofkii in wax iga weriyo doonaya waa inu ijaazeeya haddii yidhaahdo waa fasaxanta waa sax way markaasi waa fasaxan tahay dhib ma laha ayuu leeyahay walow qaala haddii yidhaahdo mujiiskii ajastu waxaan u edmay lifulanin hebel kada ayaan u edmay inshaa haddii asaga doonayo riwaayata werintiisii cani xaggeygii way aw laka adi waxa kuu sugnaaday niihow inshita haddii aad doonayso oo axbaabta aad jeceshahay ee kada kada ayaan kuu ijaazeeyey uu dhaho aw arabta haddii aad doonayso haddii saas yidhahdo fal adharu jawaazu waasana wuxuu leeyahay walow qaala haddii yidhahdo mujiiskii ajastu waxaan u fasaxay lifulanin hebel kada sidaas u fasaxay in shaaa haddii asaga doonaayo riwaayatahu riwaayadiisii werintiisii waay canii xaggayba inuu hiro hadduu doonayo aw laka ni waa kuu sugnaaday aw laka waa kuu sugan tahay waa kuu banaan tahay waay in shiita haddii aad doonayso aw axbabta haddii aad jeceshahay waay aw aragta haddii aad doonayso waay fala daharu sida daahirsan jawaazuhu jawaazu lqowli qowlkaasi banaanashadiisii waaye inuu banaan tahay in laga wariyana waa banaan tahay sidaas ula jeeda alkhaamisu allah subxana wa taala aclam